igual.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin talaadaha lixda bisha nofembar sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa wadajir idinkugu daadihinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah jaamac buulle jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah dhallinyarada oo la sheegay inay yihiin kuwa ugu badan ee uu ku dhaco xanuunka dhimirka cilmibaarista adduunka ay sheegaysaa in cudurro dhimirka badankooda ay bilaabmaan xiriirada daayarta ay dadku ay soo baaluqayaan ilaa ay gaadhayaan sodomiyada waana xiliyada ay u nugul yihiin qaar badan oo dad ka mid oo ku dhaca cudurrada dhimirka waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan dhallinyaro kalluumaysato ah oo aqoon kororsi la xidhiidha tayada kalluunka lagu siiyey magaalada boosaaso heesaha aan idiin haynana waxaa ka mid ah
wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha adduunka iyo warkii caalamka ayaad maqlaysaan dhegaystayaal
shacabka maraykanka ayaa saaka u dareeraya doorasho aad loogu kala qaybsan yahay oo lagu soo dooranayo labada gole ee uu- ee uu ka kooban yahay koongareeska maraykanka doorashadan oo sidoo kale loo arko afti ku aadan sida ay shacabka maraykanka u arkaan madaxweyne donald trump ayaa go-aan ka gaari doonta jihada ay siyaasadda maraykanka u dhaqaaqi doonto labada sano ee soo socota ee uu talada hayo madaxweynaha labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga ayaa aad ugu tartami doona dhammaan kuraasta aqalka wakiilada iyo shan iyo soddon kursi oo ka mid ah boqolka kursi ee uu ka kooban yahay golaha senadka shacabka ayaa sidoo kale soo dooran doona lix iyo soddon ka mid ah kontonka guddoomiye ee maamula kontonka gobol ee uu maraykanka ka kooban yahay ra-yi ururin dadweyne ayaa muujinaysa in xisbiga mucaaridka ah ee dimuqraadiga uu kaga horeeyo xisbiga jamhuuriga aqlabiyadda aqalka wakiilada si ay u noqdaan aqlabiyadda aqalka wakiilada ayaa waxay dimuqraadiyiintu u baahan- u baahnaan doonaan saddex iyo labaatan kursi jamhuuriga ayaa ku xisaabtamaya ololihii uu madaxweyne trump u sameeyey ee dhinaca soo galootiga oo ay u suuragelin doonto in ay sii maamulaan aqlabiyadda labada aqal ee koongareeska
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka turkiga maflod kafasoglugu ayaa maanta shaaciyey in dalkiisa uu hayo caddeymo dheeri ah oo muujinayo dilkii wariyaha sacuudiga ahaa ee jamaal khashakshi waana ay soo bandhigi doonaan caddeymahaas ayuu yidhi marka lasoo gebagabeeyo baaritaanka dilkan ku saabsan ee socda wasiir maflod kafasoglu ayaa wariyayaasha kula hadlay dalka jabaan oo safar uu ku joogo ayaa intaas waxa uu ku daray in sacuudiga iyo wadamada kale ee danaynaya arrintan la tusay caddaynta jamaal khashakji oo ahaa weriyo qoraallo dhaliil ah ka qori jiray dowladda sacuudiga ayaa horaantii bisha oktoobar lagu dilay qunsuliyadda sacuudiga ay ku leedahay magaalada istanbul ee dalka turkiga
warkaasi dhegeystayaal wuxuu idinkaga imaanayay v o a dhallinyarada ayaa la sheegay inay yihiin kuwa ugu badan ee uu ku dhaco cudurka maskaxda wariyaheena magaalada boorame haashim sheekh cumar good ayaa dhibaatooyinka xanuunada dhimirka ee dhallinyarada ka wareystay dr jibriil xandulle oo ah dhakhtar aqoon u leh xanuunada dhimirka
cilmibaarista adduunka ay sheegaysaa in cudurro dhimirka badankooda ay bilaabmaan xiriirada daayarta ay dadku ay soo baaluqayaan ilaa ay gaadhayaan sodomiyada waana xiliyada ay u nugul yihiin qaar badan oo dad ka mid oo ku dhaca cudurro dhimirka taas waa qodob ta kale waa xili ay soo ifbaxaan cudurro dhimirku Eh, waxaa kaloo iyadna muhiima in haddii fursadda la isticmaalo in dhalinyarta la daweeyo dad badan la badbaadinayo midda kale xiliga dhalinyarta waa xili ay u nugul yihiin inay tijaabiyaan wax kasta sida mukhaadaraadka sida inay waxyaalo khatara loo jeesgeliyaan oo u nugleen karaa inuu ku dhaco cudurada dhimirka marka waa jiil u nugul in cudurada noocaas oo kale ah ay ku dhacaan markaa saas ayaa loo beegsaday iyo iyadoo la arkaya in dhalintu ay aada u asiibayo adduunka o dhan inta badan waxaad tilmaantay in xanuunada ay u nugul yihiin da'yarta dhallinyarada maxaa u sababa in ay u nuglaadaan xanuunada waxaa yaalo badan baa ugu sababa laakiinse waxaa jira qodobo waaweyn oo xilliyada dhalinyarinimada waajaha nolosha biniaadanka waxaana kamid yihiin waxbarashada shaqada waxaana kamid yihiin nuglaashaha inay bartaan mukhaadaraadka dhulka soomaalida wax khatarajaadka sigaarka waxyaala mukhaadaraadada kale iyagoo waxaasoo dhan ay u nugul yihiin ayaa u sababa waxyaala ugu waaweyn ay keenaan qaarkood hiddo ahaana oo xagga faamiliyadooda ayay u leeyihiin laakiinse waxa ugu weyn waxa weeye noloshooda isbedelka ay ka imanayaan min caruurnimada ay u gudbayaan nolosha da'da in family inay yeeshaan inay shaqaystaan inay waxbartaan waxyaalahaasay dhibaato kala kulmi karaan iyo nolosha qolba waddankay ku nool yihiin doctore waxaad moodaa xanuunadani inay ka awood weyihiin qoysaska marka loo eego dadka xanuunadan ay ku dhacaan oo aanu qoyskoogu daryeeli karin laakiinse ay u baahan yihiin daryeel ka ballaaran qoyskooga dhinaca awoodda taas oo kale sida wax looga qaban karaabaad is leedahay xaashimow qodobkaa taabtay oo qodobka ugu muhiimsan ee la xidhiidha in la daweeyo dadka cudurka dhibanka buka waxaa jirta oo hubaala in dadka uu ku dhaco cudurka noocan oo kalaa ay u badan yihiin badanka dad dabaqada hoosa ama dabaqada dhexaa oon awood u lahayn saad aduba haddanka u dhigtay inay iska bixiyaan takaaliifta la xidhiidha dawada iyo xanaaneynta midda kale taa waxaa kasii daran in faamiligii qofka ka bukay ay ku sabooloobaaba ay lacagtooda kaga dhammaatoba qofka inay daweeyaan oo qofkii faqiirnimoba ay faamiligi ka qaadaan markaa saa kaliya loo daweyn kara waxa wey waa in dowladdu ay ka bixisaa dadka kharashka la xidhiidha daaweynta walaa bulshadaan bixin karin caymis caafimaad unba dadka qaban kara haddii taana caymis caafimaad jirin macquul la tahay inay wadan soo koraya sida somalilan dhulka soomaaliya degtoo kale waa adkaanaysa inay xitaa dowlada lafteedu ay bixiso ay dowladuhu kharash ma haystaan iyaga laftooda badan oo ay ku bixiyaan caafimaadka bulshada caafimaadka inuu waxaa wada tartamaya cuduro badan kuwii dhimarka kuwii hooyadii dhallaanka kuwii infectionada saasoo kale marka sidaa keliya lagu bixi karo waa caymis hadduu caymis jirin sidaan aan nahay unbaan badanka ahaan doona oo wax isbedela oo weyn oon arkayna ma jirto ama qofka qaraabadiisa ama tolkii ama qof u dhow oo caawiyo mooyaane dad badan marka xaqiiqada laga hadlo male qaraabo doctor jibriil waxaa jira goobo dadka xanuunadan ay ku dhacaan la geeyo goobaha ma joogaan dhakhaatiir aqoon u leh xanuunadan iyo cuduradan dhimirka ee ku dhaca maskaxda qofkii dhallinyar ahaa ee xanuunkan ku dhacay waxaa la geynayaa goobaha la yidhaahdo cilaajka oo cid aan aqoon u lahayn ay joogto halkaa raashin lagu siiyo qofkii dhaqaale ku bixiyo goobaha noocaasa mas leedahay way ku bogsan karaan dhallinyaradu may ma aaminsani waayo waxa weeye cudur dhimarku waa cudur kamid a cudurada jirka ku dhacoon haddii la idhahdo okay wax kugu dhacay macaan lakiinse intaan kusoo qabanaan cilaajku waxayna su-aasha waxa weeye cilaajku muu kaa daweynaya macaanka ama dhiikar ama faalid ama jiniwareen oo saas oo kale marka cudurka dhimarku wuxuu baahan yahay qof professionaala oo garanaya waxaanu daweynayo nuxurku waa saas laakiinse waxaad moodaa somaliland oo kale oo anagu intaan garanaya ah inay arrintu iska taho business markaa sheekhu iska furan karo meel dadku ku xarayo masala waxaad kasoo qaataa qofka bukaanka dhimirka bishii wuxuu baahayay dawo waxaad daweyn karta in ku filan labaatan soddon ilaa afartan doolar markaad eegto laakiinse markuu cilaajsa waanu bixiya ilaa boqol iyo konton doolar waa kharash ka badan laba jibaar iyadoo uu u tegayo qof aanan khibrad caafimaad lahayn taas sidaa keliya lagu sixi karaa oo wasaaradda caafimaad oo yeelata health policy siyaasad cad dabeedna waddan kasta waxay leeyihin mental health law oo ah heerka cudurka dhimirka marka ilaa ay jirto siyaasad dowladeed oo cad lama control karo waayo waxan way badanayaan maadaama baahidii badato way badanayaan midda kale dhakhaatiirta daweynaysa somaliland oo kale kama badna shan ilaa toban kaasi waxa uu ahaa doctor jibriil xandulle oo ah dhakhtar aqoon u leh xanuunada dhimirka waxa uu magaalada boorame ugu warramay wariyaheenna haashim sheekh cumar good
war wanaagsan dhegeystayaal halka aad weli nagala socotaana waa barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinka ka imaanaya laanta afka soomaaliga v o a ee washington dhallinyaro badan ayaa ka xogsada badda iyo iyagoo nolol maalmeedkooda kasoo kala soo baxa hase yeeshee waxaa la tilmaamaa inay kooban tahay heerka aqoonta ay u leeyihiin soo jilaabashada kalluunka iyo weliba agabka loogu talagalay in lagu adeegto magaalada boosaaso waxaa lagu qabtay tababar lagu siinayey dhallinyarada kalluumaysatada ah kuwaasi oo la barayay ilaalinta tayada kalluunka sida nadaafadda iyo weliba hanaanka looga ilaaliyo barafka wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada boosaaso
tababarkan oo ay ka faa'iidaysanayeen soddon iyo shan qof oo ka kala socday wasaaradda kalluumaysiga puntland shirkadaha kalluumaysiga ee gaarka loo leeyahay iyo weliba iskaashatada kalluumaysatada boosaaso waxa uu soconayay muddo laba cisho ah tababarkan waxaa diiradda lagu saarayay sida loo ilaalin karo tayada kalluunka dhallinyarada waxaa lagu tababarayay sida ugu habboon ee loo heli karo in la helo kalluun tayadiisu aan isbedelin oo cunistiisu ay habboon tahay iyo weliba sidoo kale ilaalinta nadaafadda kalluunka xilliyada lasoo jillaabayo sarkaal ka socday hay-adda s j s oo ka shaqeeya hubinta badeecadaha caalamka ayaa ka hadlay tababarkani iyo waxyaabaha dhalinyarada lagu tababaray
tababarkani waxa uu noo socday dhowrkii maalmood ee aynu soo dhaafnay maanta waxaynu halkan u joognaa inaynu muujinno sidii aad arrimahan u daryeeli lahaydeen waa arrimo aad u sahlan oo aynu u baahannahay inaynu qabanno kasoo qaybgalayaasha halkan joogana waxaan filayaa inay dhugteen
qaar ka mid ah kalluumaysatadii ka faa'iidaysanaya barnaamijkan ayaan weydiiyey muhiimadda uu leeyahay iyo weliba waxay ka faa'iideen tababarkani waxaan kaga faa'iidaysanay quality controlka kalluunka from handlinka ilaa halka lasoo marka lasoo saarayo ilaa iyo exporti halka ugu dambaysa kalluunka tayadiisa caafimaadkiisa tayadiisa ku fiicnaanayso freshness-kiisa waa maxamed ismaaciil siciid siaan ula jaanqaadi lahayn caalamka ula jaanqaadi lahayn kalluunka marka ugu horeeya aan soo qabanayno nadaafadiisa xanaanadiisa barafkiisa hayntiisa dhoofintiisa markaan kalluun xanaano leh oo baraf leh oo miisaaniyad leh aan soo bandhigno dalalka adduunka waan laga qayb qaadanayaan
magacay waa maxamed muuse xasaabna laku siinayay habka loo ilaaliyo nadaafadda kalluunka ama mataqaanaayoo kale noona sharaxaysay kalluunkeena keliyaata waxaana la haray ee tahay waa jermis runtiina aniga ahaan kambaniga ka socda waxaa fahmay awal kalluunkeena waxaa la sheegi jiray bere ina wax ku jirjiraan laakiin barnaamijkan waxay nagu bareen kalluunkeenu mataqaanayo waxyaabo kale oo kimikaal aan ku jirin aysan jirin laakiin keliya jermiskaas iyo waxyaabahan mataqaan dheertiga iyo in barafkiisa aan lagu dadaalin si loo barafayn lahaa mataqaana aan lagu dadaalin casharkaas ee runtiina bartay barnaamijkan haasaab marka runtii dhiirigelin bayna siisay anugu waa barnaamijka labaad ee qabato aan ka qayb galay magacayga waa maxamed muuse saalax aad iyo aad ayaan ugu faa'iidaysanay seminaarkan inoo qabatay hay-adda aad iyo aad ayaan dadkayga waxaan ugu baraarujinayaa in ay ka soo qaybgalaanin shirkadaha nala midka ah oo ka bursoodkooda uu yahay kalluunka taasna aad iyo aad ayaa uga faa'iidaysanay xeebta magaalada boosaaso ayaa inta badan waxay kalluumaysatadu keenaan kalluun ay xilli hore soo qabteen oo markaasi tayadiisa isbedelay dhallinyarada waxaa lagu tababaray in badda ay u qaataan baraf si ay kalluunka ay soo qabtaan dusha uga saaraan markaasoo aan isbedelin tayadiisa si dadweynaha looga iibiyo kalluun markaasi fareish ah yuusuf maxamuud v o e boosaaso
aada iyo aad ayuu mahadsan yahay yuusuf dhegeystayaal halka aad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a haddana aan jaleecna dhankii heesaha waa rugta nolosha oo ay noogu luuqeynayaan fanaaniinta da-da yar cawaale aadan iyo hodan cabdiraxmaan
buuxugtii kalgacalkiyo reexaanu gooni nafta raaxaliday najadaan sugaya rayadii jacaylkiyo raysiyu baaday rucubtii kalgacalkiyo reexaanu gooni nafta raaxadiday rajadaan sugaya
sida loogu reeyay ambaa kuuriyaa
daayaha urooney ji lagu rakibaye maankaygu raaca
alla ilahe sidaa rabay habiimadiidin heeraga weeraga kanta doorto
ayaha urooney ti lagu rakibaye maankaygu raaca
ilahe sidaa rabay habiimadiidin heeraga weeraga kanta doorto
rugta noloshu waa guure rugta noloshu waa guure raxmakaanay
yadeeni way rumowde rooble kaalay hooramadko hayga roorine raxmay kaalay
sorreeyo tamaragine rooble waykan rugta noloshu waa guure rugta noloshu waa guure rooble kaalay
rumaanbee ku yaaliyo camdee layda raacay rugbar waa khataalo lagu baahi reebay raalligii ideeqiyo reerkahaydiisa rumaanbee ku yaaliyo camdee layda raacay rugbar waa khataalo lagu baahi reebay raalligii ideeqiyo reerkahaydiisa daayaha urooney ji lagu rakibaye maankaygu raaca daayaha urooney ti lagu rakibaye daayaha u rooneytii lagu rakibayay iyo codka macaan ee cawaale aadan iyo hodan cabdiraxmaan dhegeystayaal waxaad kala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a waxaanu soo gaarnay xilligaan hawada idiin soo marin lahayn qodobadii ciyaaraha nuur xasan nuur nuur bukhaari ayaa inoola diyaara
mahadsanid jaamac haddii aan ku horeyno caawa waxaa dhici doona ciyaaro ka tirsan wareega koowaad ee koobka kooxaha horyaalada yurub ueva champions league gruubka koowaad kooxda monaco ayaa waxa ay la ciyaari doontaa naadiga calabrug kooxda brushi dodmond oo aanan marna dhinaceeda la dhigin tan iyo intii uu bilowday tartankaanna waxa ay ku marti u noqon doontaa naadiga atletica de madrid lugtii hore oo ka dhacday dalka jarmalka iyo guriga dortmund waxaa afar gool ku soo badisay kooxda atletica de madrid natiijadaas oo ka yaabsatay taageerayaasha atletico la arki doone in atletico de madrid ay iska migi doonto guuldaradii ka soo gaartay dhinacaas iyo kooxda brushia dortmund waxaana gruubkan horkacaysa kooxda brushia dortmund waxa ay ku hogaaminaysaa sagaal dhibcood waxaa ku xigta atletica de madrid oo leh lix dhibic monaco iyo calabrug ayaa ugu hooseeya oo isla leh min hal dhibic ciyaarta isha lagu hayo ayaa waxa ay tahay tan caawa dhex mari doonto kooxaha inter milan iyo barcelona lugtii hore oo ka dhacday guriga barcelona waxaa laba gool ku badisay kooxda barcelona iyadoo weli uu ka maqnaa ciyaaryahan leonel messi oo dhaawac ahaa laakiin messi caawa waxaa la filayaa inuu u soo safto kooxda barcelona ciyaarta ka dhici doonta magaalada milano tottenham hotspurna waxay gurigeeda ku martigelin doontaa kooxda b s b eindhoven dhinaca kala horeynta barcelona ayaa gruubkan b ku hogaaminaysa sagaal dhibcood waxaa ku xigtay inter oo leh lix dhibic tottenham iyo b s b waxa ay wadaagaan min hal dhibic kooxda c waxaa ciyaar xiise leh ay dhex mari doontaa kooxaha napoli iyo paris saint germain isaarigii hore oo ka dhacay magaalada baris waxay ciyaartaasi ku soo dhammaatay barbardhac laba gool iyo laba gool ah iyadoo welibaba kooxda p s g ay ku sigatay in laga badiyo oo daqiiqadihii ugu dambeeyey ay ka daba tagtay kooxda napoli ciyaartaasoo ahayd mid ka mid a kuwii ugu wanaagsanaa ee toddobaadkaas kooxda liverpoolna waxa ay u safraysaa oo ay la ciyaari doontaa kooxda dalka serbiya ka dhisan ee red star ciyaaryahanka weerarka uga ciyaara kooxda liverpool shakiri ayaa laga tegay sababo la xiriira dhinaca amniga ciyaaryahankan maadaama uu ka soo jeedo qowmiyadda albeniyiinta dalkaasi kosofo islamarkaana laga yaabay in ay saamayso dagaalkii dhex maray serbiya iyo albeniya iyo kosofo sagaashamaadkii kooxda kubadda cagta ee liverpool ayaa gruubkan ku horkacaysa lix dhibic waxaa ku xigta napoli oo leh shan baris san german kaalinta saddexaad ayay ku jirtaa waxaana ay leedahay afar dhibic kooxda red star ayaa ugu hooseysa oo leh hal dhibic dhinaca kooxda d waxaa ciyaar xiisa leh ay dhex mari doontaa kooxaha shaalka iyo galatasray locomotive moscow waxay la ciyaari doontaa kooxda f c porto waxaana dhinaca kala horeynta ku horeysa kooxda porto oo leh toddoba dhibcood shaalka ayaa ku xigta oo leh shan dhibic galatasaray waxay ku jirtaa kaalinta saddexaad waxaana ay leedahay afar dhibic locomotive moscow ayaa uga hooseysa oo aanan lahayn wax dhibco ah habeen dambe ayaa sidoo kale ciyaaro ka tirsan tartankan ay dhici doonaan kooxda bayer munik ayaa la ciyaari doonta a k etens benfica waxay la dheeli doontaa kooxda ix dhinaca kale horeynta gruubkan e ix iyo bayer munik ayaa isla hogaaminaya oo leh min toddoba dhibcood benfica ayaa ku xigta oo leh saddex dhibic a k etens waxba ma lahan manchester city ayaa la ciyaari doonta shaktar donest halka leon ay fowda dari doonto kooxda hoffenheim waxaana dhammaan kooxahani ka wada tirsan yihiin qaybta f kala horeynta manchester city ayaa lix dhibic ka horkacaysa leon ayaa ku xigta oo leh shan dhibcood hoffenheim ayaa iyo shaktar donest waxay isla leeyihiin min laba dhibic kooxda horyaalka champions leaga yurub difaacanaysa ee real madrid ayaa habeen dambe la ciyaari doonta naadiga victoria balazin roma waxa ay garka gelin doontaa c s k a moscow gruubka g oo ay ka wada tirsan yihiin waxaa min lix dhibic ku wada horkacaya real madrid iyo roma kooxda c s k a moscow waxa ay leedahay afar dhibic victoria balazin ayaa ugu hooseysa oo leh hal dhibic weli koobka yurub tartanka champions league ayaan ku jirnay gruubka ugu dambeeya ee h ayaa isna caawa ciyaarihiisu ay dhici doonaan kooxda kubadda cagta yuventus ayaa waxa ay gurigeeda kula ciyaari doontaa magaalada turin naadiga manchester united oo isargii hore ay kaga soo badisay magaalada manchester iyo garoonka old travord ciyaaryahan christiano ronaldo ayaa wajihi doona kooxdiisii hore ee manchester united toddobaadkii hore ama isargii hore wax gool ah kama uusan dhalin laakiin su-aasha taagan ayaa ah guriga yuventus kooxdiisii hore gool ma kaga dhalin doona kooxda valenziyana waxay dalkaasi sbain iyo magaalada valenziya ku martigelin doontaa kooxda young boys dhinaca kale horeynta waxaa ugu sarreysa yuventus oo leh sagaal dhibic manchester united ayaa ku xigta oo leh afar dhibcood valencia laba dhibic ayay leedahay young boys ayaa ugu hooseysa oo leh hal dhibic dhegeystayaal wararkii ciyaarahana waa naga intaa
waa tahay xubintii ciyaaraha nuur xasan nuur nuur bukhaari nuurow eh, galabta ayay anaga dabcan noo tahay duhurnimada halka fiidka yurub iyo afrika ay ciyaaruhu dhacayaan adiga yaad daawan doontaa waad is leedahay maanta ood fiirinaysa Eh, jaamaco waxaan daawan doonaa eh, ciyaarta napoli iyo paris saint germain eh, sababtoo ah lugtii hore ayaan fiirsaday waxaana ahayd ciyaar aad iyo aad xamaasad u lahayd oo aad u xiiso badan Eh, marka waxaan isleeyahay toddobaadkan nale waxa- ama caawa ama g- sidaas sheegtay eh, xilligeenan mareykanka eh, na- Galab bay anaga noo galabnimadii inay noo noqon doonto ciyaar aada u xiiso badan Eh, ciyaarta kalena eh, maaragtay isha lagu hayn doonaan waa tan barcelona iyo inter marka waxay la tahay Eh, taasna inay tahay ciyaar aada u xiiso badan laakiin tan b s g iyo napoli ayaan ku haystaa waayahay waayahay aad ayaad u mahadsan tahay dhegeystayaal aan jalleecno dhankii heesaha waa oogadeyda iyo fanaanka maxamed lafoole
heestaasi dabacsan ee ogadeyda oo idil uumi baa ka baxa iyo codka maxamed xasan xuseen lafoole ayaan dhegeystayaal kusoo gebagabeynay idaacaddeenii duhurnimo waxaa idinla socodsiiyey jaamac buule jaamac jaamac farasley anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulan dambe dhegeystayaal sidaa iyo nabadgelyo aanu qabo allah